halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosan uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban hirarka efyimada geeska afrika magaalooyin ku yaalla qaarkood iyo internetka oo aad nagala socotaan v o a somali com
subaxu wanaagsan dhegaystayaal waa maalin jimco ah bisha julaayna waa saddex sannadda labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka ee caalamkana waxaa si wada jira u daadihinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre
arrin aan wanaagsaneyn arrin dad ehel ah maaragtay xidka ah wadadagah deegaan ah ay islaynayaan ay isdilayaan oo bil ramadaan ah oo dhiigga muslimka mar walbaba uu xaaraam yahay haddana bil cibaado iyadoo lagu jiro dadku way isdilayaan dad muslimiina islaynayaan waaye maamul ahaan arrintaas maaragtay runtii arrin aan aan aada ugu murugoonayno ayna dhibayso waaye
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir xuseen ibraahim oo ka tirsan maamulka beled xaawo oo baaq nabadeed u diray beelo xoolo dhaqato ah oo dagaal uu ku dhex maray degaan ku yaalla xuduudda soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan qodobada kaleed saakiya caalamka ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a warbixin ay soo saartay hay-adda oja ee qaramada midoobay oo saadaalan qurxoonayn ka soo saartay dalal ku yaala geeska afrika balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxa quwadda atoomiga qaramada midoobay yukiya amano iyo saraakiisha dalka iiraan ayaa shalay wadahadallo ku yeeshay dalkaasi iiraan iyadoo wadahadalladaasi xal loogu raadinayo muranka hubka nukleerka ee dalka iiraan yukiyo amano ayaa sidoo kale la kulmay xogayaha guddiga golaha sare ee ammaanka ee dalka iiraan cali shamkhani lana filayo inuu la kulmi doono madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani mas-uuliyiinta hay-adda caalamiga ee quwadda tamarta antonig ayaa sheegay in kulankaasi uu ku saabsanaa sidii xal waare looga gaari lahaa arrimaha weli la isku mari laayahe ku saabsan barnaamijka hubka nukleerka ee dalka iiraan dowladda iiraan ayaa in muddaba beeninaysay inay kobcinayso tamarta yuraniyamka ee laga sameeyo hubka nukleerka iyadoo eedeymahaasi ku tilmaantay kuwo ka yimid hay-adaha sirdoonka ee maraykanka iyo israa'iil oo aysan waxba ka jirin waxaa la filayaa in dabayaaqada toddobaadka soo socda go-aan laga gaaro oo markaasi heshiiska madambaysa laga gaaro go-aanada iyo arrimaha ku aadan hubka nukleerka ee dalka iiraan walow ay jiraan weli qodobo aan la isku fahansanayn
dagaalyahan sare oo ka tirsanaa ururka isis ee ka dagaalama ciraaq iyo syriya oo u dhashay dalka tunisiya ayaa lagu dilay weerar ay gudaha syriya khamiistii shalay ka fulisay dayuurad nooca aan duuliyaha wadinah oo uu leeyahay maraykanka aqalka gaashaandhigga maraykanka ee benegon ayaa sheegay in ninka duqayntan droonka lagu dilay oo lagu magacaabo taarikh bin tahar al awni al harzi uu ka caawin jiray isis ururinta lacagaha wuxuu dusha kala socday dadaallo dagaalyahano shisheeye loogu biiriyey ururka waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ay u taqaanay amiirka weerarada ismiidaaminta afhayeen u hadlay benegonka oo la yidhaahdo kabtain jeff davis ayaa sheegay in alharzi lagu dilay weerar ay fulisay dron lix iyo tobankii bishii lasoo dhaafay ee juun gudaha magaalada al-shaadi ee ku taala saxaraha saliidda qaniga ku ah ee bariga syriya saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in qaarajinta alharzi ay dhaawacayso hogaanka ururka daacish iyo jabhadda nusra front ee lala xiriiriyo alqaacida oo labaduba ka faa'iidi jiray dadaalkiisa
maleeshiya ka tirsan ururka boko haram ayaa lagu soo waramaya in boqol iyo konton qof ay ku dileen deegaano ku yaala waqooyi bari dalka nigeria weerarkii ugu daraa ayaa la sheegaya inuu ka dhacay magaalo lagu magacaabo kuwa kuwawa oo markaasi ku dhow harta jaad oo maalintii arbacadii la sheegay in halkaasi lagu dilay sagaashan iyo toddoba qof kadib markii rag hubaysan ay galeen masaajid ku yaala halkaasoo ay dileen raggii masaajidkaasi ku jiray oo soomanaa kadibna weerar ku qaaday guryaha ku yaala magaaladaasi oo ay dileen haween la sheegay inay diyaarinayeen afurkii raggaasi ku afuri lahaayeen weerarka ayaa sidoo kale la sheegayaa inuu mid kale ka dhacay tuulo ku dhow magaalada la yidhaahdo manguwa oo halkaasi ururka boko haram ay sidoo kale ku dileen afartan iyo sideed qof kuwaasoo la sheegay inta ay ragga iyo dumarka kala soceen inay rasaas ooda uga qaadeen weeraradan ka dhacaya gobolka boorna ayaa ah mid ururka boko xaraam uu xoojiyey muddooyinkii ugu dambeeyey iyadoo madaxweynaha dalka nigeria maxamed buhari oo xilka si rasmi uu la wareegay sagaaliyo labaatankii bishii meyna uu ballan qaaday inuu dalka nigeria ka sifayn doono ururka boko xaraam
halkaaad warkaasi ka dhegaysaneysaan wadaacadda v o a toos iday kaga imaaneysa magaalada washington subax wanaagsan jimco wanaagsan ramadaan kariim ayaan meel kastoo aad joogtaan dhegaystayaal hawada idinka leenaha mar kale
mas-uul ka tirsan maamulka degmada mandheere gobolka waqooyi bari kenya ayaa dagaal ay ku dhinteen toban qof oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada mandheere oo u dhow xadka ay soomaaliya kenya wadaagaan oo dagaalo ku dhex maray xoolo dhaqato ku eedeeyey dagaalkaasi inay ku lug lahaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoo mas-uulkaasi shalay waraysi siiyey v o a haddaba maamulka degmada beled xaawo ayaa arrintaasi beeniyey oo sheegay in ciidan ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya uusan dagaalkaasi ku lug lahayn waxaan khadka taleefonka ee magaalada beled xaawo kula xiriiray xogayaha arrimaha bulshada ee maamulka degmada beled xaawo cabdiqaadir xuseen ibraahim oo aan weydiiyey dagaalkaasi siday u arkaan walaal arrintaas waxaan aragnaa arrin aad murugo u leh arrin aad u foolxun arrin aan wanaagsaneyn arrin dad ehel ah maaragtay xigta ah wadadaga deegaan ah ay islaynayaan ay isdilayaan oo bir ramadaan ah oo dhiigga muslimka mar walbaba uu xaaraam yahay haddana bil cibaada iyadoo lagu jiro dadka way isdilayaan dad muslimiina islaynayaan waaye ka maamul ahaan arrintaas maaragtay runtii arrin aan aan aada ugu murugoonayno ayna dhibayso waaye marka waxaan dhihi lahayn dadka muslimiinta ah oo ehelka ah waxaan leenahay mar walba oo soomaaliyeed oo meeshaas maaragtay shaqaaqada ay dhex marayso inay arrintaas ka waantoobaan inay geedka usoo noqdaan inay soomaalinimo iyo ay muujiyaan maaragtay siday u walba u wada hadli jiro oo geed hoostiisa inay fadhiistaan waxay kala tabanayaan ay ka maaragtay ku xalliyaan aysan dhiig daatay iyo wiil dhintay aysan ku xallinin soomaalidu ay ku mamahdaa dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho marka mid ka dhimanaya labada dhinacba waa wiil soomaaliyeed waaye maaragtay arrintaas aad baan ugu xunnahay runtii waanaan aadan ugu qiraysanahay nun maaragtay inoo dhibaysa arrintaas waana ka xunnahay runtii waxaana soo jeedinaynaa xabad joojin deg deg ah in lagu maaragtay arrintaas ay maaragtay lagu dhawaaqo maaragtay uqaasha waxgaradka iyo culamaa udiinka iyo odayaasha iyo maamulka degmada mandera county iyo anagoo wada jirba hooshaas inaan wax ka qabano oo dhiigga walaalaha isdilaya aan maaragtay si deg dega u istaajin mudane cabdiqaadir marka yaa meesha ku dagaalamaya walaal meesha waxaa ku dagaalamaya dad ehel ah oo laba beelood ah ayaa meesha ku dagaalamahayo oo reer guraaga ah runtii oo xaduuda iyo halkaasi dhulkaas wadadaga ayaa meesha ku dagaalamayo waan gartay dad ehel eh oo soomaaliyeed waayo laakiin mudane ka tirsan maamulka mandera waxa uu markaasi oo la hadlay v o a wuxuu dhankiina ku eedeeyey in ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ay dagaalkaasi ku lug leeyihiin arrintaasi maxaa ka jira marka arrintaas sax ma aha inaan caddeeyaan rabaa arrintaas sax maaha waxa meesha ku dagaalamayo waa qabiilaad runtii annaga ciidamadayada shabaab bay la dagaalamaan qaran waayey mana ka qayb qaataan maaragtay dagaalada ehliga iyo dadka qabiilaadka ka dhexeeya inay xakameeyaan moogi kama qayb qaataan bal waxa ka qayb qaatayba waa iyaga oo dhinaca kalea ka qayb qaatay hongaadii qoryahoodii tuutihii ay wateen ayaa yaallo oo caddeyn loo hayaa oo maaragtay dagaalka ka qayb qaadatay laakiin ciidamadanada maaragtay inay damiyaan arrintaas ay xakameeyaan ay gacan ku qabtaan ayaan leenahay kuma kama qayb qaadanin mana ka qayb qaadan doonaan dad ehel oo soomaaliyeed oo qabiil oo isdilaya inay xakameeyaan ay maslaxeeyaan ay wanaagu ay kusoo dabaalaan ayay leeyihin waxaa kaloo maaragtay arrintaas raacsanaya xildhibaanka xildhibaan waaye dadka labada dhinaca deganba waa dad ehel ah waa nin soomaaliyeed waay waxaa ku fiicneed inuu ka qayb qaato uu tuso midnimada iyo wanaagga iyo sida xal lagu gaari lahaa laakiin cadiifad qabiil inuu ka hadla maysanayn xildhibaanku arrintaasna way ka hoostaan leeyahay xildhibaanku waxaan leenahay dadka soomaaliyeed inay heshiiyaan inay geedka kusoo noqdaan inay maaragtay waxa ka dhexeeyo markay hadda laba boqol dhimato saddex boqol oo wiil ay dhintaan ay heshiinayaan hadhow hadda uysa wiilasha nool yihiin hala heshiiyaan leenahay waan gartay lagu soo noqdo nabadda ha la qaataan lena in marka laga taga eedeynta xagga xildhibaanka iyo adiguba aad sheegaysaan in ciidamada eh, labada dal ay ku lugu leeyihiin oo dhinacba dhinaca kale u inkiray waxaa dagaalamayana aad ku soo gebagabayseen reer guuraa iyo xoolodhaqato meesha degan xalku muxuu ku jiraa idinku ma kala hadasheen maamulka maamul ahaan ma u wada hadasheen oo ma tidhaahdeen arrintan aynu xal ka gaarino walaale waan wadnaa arrintaas maamulka mandheerana waan wadnaa waana ka qayb qaadanayna insha allah awoodayada waana ku baaqeynaa waana ku baaqeynaa waan ku celcelinaynaa annaga dhiig dad sokeeyo o isdilayo daadanahay dad soomaaliyeed mana kuma farxayno mana ogolaanayno mana qaadanayno waxaan rabnaa nabad waxaan rabnaa xal baa la rabaa waxa xalku yahayna waa in odayaashii dhaqanka iyo maamulada labada degmo oo wada jiro arrintaas si toos ay u wajahaan deegaanka la tago la xakameeyo maaragtaye dee wixii dhintay way dhinteene waxaa waaye weeldaasi dabadiisa la qabtay soomaaliya kuma maahi jirtay wixii dhacay way dhaceene kuwa dambe in la xadido oo la wada hadlo oo wixii la sheeganahayo labada dhinacay kala tabanahaya miiska wadahadalka in la keeno sidaas lagu xaliyo waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa xogayaha arrimaha bulshada ee maamulka degmada beled xaawo cabdiqaadir xuseen ibraahim oo khadka taleefanka igu waramayey
halkaasi aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a haatanna qaahira magaalooyin ku yaala dalka masar ayaa waxaa ka dhacay banaanbaxyo ay dadweynuhu sameeyeen oo ay uga soo horjeedeen dowladda dalkaasi wariyaha v o eda ee dalka masar xuseen saxanuuni ayaa warbixintan qaahira inooga soo diray
dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda iyo ciidamada dalkani masar ayaa xalay ka dhacay magaalooyin dhowr ah oo ka mid ah waddankani dibadbaxyadan oo ay ka qayb qaadanayeen taageerayaasha ururka aqwaan muslimiinka ayaa ka dhacay magaalooyinka giza iyo mansuura ee dalkani banaanbaxayaasha oo sitay sawirada madaxweynihii hore ee maxamed mursi iyo calanka masaarida ayaa ku dhawaaqayay halkudhegyo ka dhan ah dowladda uu madaxweynaha ka yahay cabdulfataax al siisi dadkan banaanbaxayay ayaa sidoo kale ku dhawaaqayay erayo ay ku diidan yihiin in ciidamada ay dilaan dad rayd ah oo guryahooda ku jira iyo weliba waxa ay ugu yeereen habdhaqanka gurcan ee dowladda afgembiga ee masar ka jirta dibadbaxyadani xalay ka dhacay qaybo ka mid ah waddankani ayaa imaanaya xili maalintii shalay taageerayaasha aqwaan muslimiinka ay aaseen saddex iyo toban ka mid ah hoggaanka aqwaan muslimiinka oo ciidamada amniga ay ku dileen guri ku yaala degmada oktoobar ee gobolka giza xukuumadda masaarida ayaa sheegtay in xubnahaasi ciidamadu ay toogteen kadib markii rasaas ay kala hor yimaadeen ciidamada amniga ururka aqwaan muslimiinka ayaa arrintaasi si weyn u beeniyey waxa uuna sheegay in dadkaasi la laayay ayagoo ka shirayay sidii loo taageeri lahaa qoysaska dadka xiran iyo agoonta dhinaca kale ciidamada milatariga masaarida ayaa sheegay inay dileen dhowr iyo labaatan ka mid ah dagaalyahanada maleeshiyaadka jihadoonka ah ee ka dagaalama gacanka siinaay afhayeen u hadlay ciidamada ayaa sheegay in milatarigu ay la wareegeen guud ahaan meelaha maleeshiyaadka kooxda walaayatu siinaaya ay qabsadeen kooxdan oo horey loo oran jiray ansaar baytulmaqdis ayaa sheegay inay ku biireen ururka daacisha arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii arbacada dagaalyahanada islaamiyiinta ay dileen tobaneeyo ka mid ah ciidamada amniga iyo milatariga waddankani kadib markii weeraro iyo qaraxyo ay ka geysteen baro kontarool oo ku yaala magaalooyinka cariisha iyo sheekh suweyd oo ka wada tirsan gobolka siinaay xuseen saxnuuni v o a qaahira
waa tahay dhegaystayaal subax wanaagsan rabadaan kariim mar kale halkan nagala socotaani waa laanta afka soomaaliga v o a oo si wada jira u daadiinayaan maxamed colaad xasan iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure warbixin cusub ay soo saartay qaramada midoobey ayaa saadaal aan qurxoonayn ka bixisay xaaladda dalal ku yaala geeska afrika iyo weliba gobolka harooyinka weyn warbixintan ayaa ka digaysa xiisado iyo gacanka hadal gobolka kusii kordha tirada dadka ku barakacaya colaadaha oo sii siyaada iyo mashaakilo kale oo dhanka dhaqaalaha haddaba wariyaha v o a joe di capa ayaa warbixintan noo soo diyaariyey soona diray waxaase soo jeedinaya maxamed colaad xasan xafiiska qaramada midoobey ee iskuduwidda gargaarka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo la yidhaahdo oja ayaa sheegay in waddamada ku yaala geeska afrika iyo gobolka harooyinka waaweyn ay yihiin kuwa ay ku nool yihiin dadka ugu baylahsan uguna nugul dunida inkastoo uu jiro kobac dhaqaale iyo horumar ku aadan gaarista yoolasha higsiga qorshooyinka dunida adeegsatay in laga gungaaro sanadkii labada kun ee afka qalaad lagu yidhaahdo millenium development gols ayaa warbixintan cusub ay sheegaysaa in isbeddel uu ka jiro heerka halista gobolka ka jirta sannadka labada kun shan iyo tobanka bete manifield waa madaxa oja ee xafiiska bariga afrika marka aan eegno buu yidhi waxaa ku xeernaa xaaladaha bani'aadnimo gaar ahaan bariga afrika shan bilood ka hor waxaad uun ku soo koobi kartay buu yidhi inay ahaayeen mushkilado cunno nafaqadarro iyo xaalado deg dega oo u haystay jeebka hay-adaha gargaarka ee gobolka waxaana barbar socday buu yidhi mushkilado dhinaca qaxootiga ah hagu badnaadaano dadka ka soo cararayay sudaanta koonfureed bete manafil ayaa qaba in xaaladuhu wixii markaa ka dambeeyey ay ka sii darayeen waxaan aragnaa buu yidhi mushkiladda siyaasadeed ee ka taagan burundi oo si weyn gobolka saameyn ugu yeelanaysa saameyntaas oo aan ahayn oo keliya qaxootiga ka soo cararaya laakiin si dhaba halis ugu haysa ama ugu noqon karta deganaanshaha guud ahaan gobolka waxaan aragnaa buu yidhi xaaladda dhaqaale ee sudaanta koonfureed oo meel xun gaartay labadaba dhaqaalihii ka soo gelayay dhinaca saliidda oo hoosu dhacay iyo awoodda ay u leedahay inay bixiso mushaaraadka shaqaalaha aasaasiga ah ee dowladda dabcan waxaa kaloo aan aragnaa buu yidhi xaaladda yemen oo faraha ka sii baxday oo isu rogaysa mushkilad caalami ah saadaasha hay-adaha bani'aadnimo ayaa muujinaysa in xaaladda dalka burundi ay u eg tahay mid aan ka soo reyn doonin mustaqbalka dhow waxaana dalkaasi ka cararay dad ka badan boqoliyo afartan kun oo qof tan iyo bishii abril markii madaxweyne pierre ninkrosiza uu ku dhawaaqay inuu mar saddexaad xafiiska madaxweynenimada isu soo taagayo dalka yeman ayaa inkastoo uusan ka tirsanayn geeska afrika haddana loola xiriiriyey saameynta uu ku yeeshay soomaaliya iyo jabuuti halkaasoo kumanaan kun oo qof oo ka soo cararay colaadda yeman ay gaareen dalalkaasi ayaa waxaa horey u haystay oo ay la tacaalayeen mushkiladda qaxootigooda gaarka ah barakacayaasha gudaha dadka ka soo galay dalalka deriska ah iyo dhibaato dhinaca cunnada ah haatan saddex waxyaabood oo isbiirsaday buu yidhi beit xaaladihii dabada dheeraaday ee cunno la'aanta ee gobolka ka jiray iyo nafaqadarrada ayaa halis cusub ku soo kordhiyey gobolka waxayna ila tahay buu yidhi in arrintaasi heer halis lagu tilmaamo ay soo dhaaftay oo ay saamayn xun ku yeelatay waddamo ka baxsan kuwa ay colaadaha ka jiraan gaar ahaan kuwa deriskala ah manifil waxa uu sheegay in mushkiladahan ay ku soo aadeen iyadoo baahida bani'aadnimo ee guud ahaan dunida ka jirta ay marayso meel aan hore loo arag walaaca aan qabno ayaa ah buu yidhi in gobolka siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan la iska indhatiro waxaana u baahan nahay buu yidhi in si muuqata maalgelin iyo dhaqaale aan kaga jawaabno baahida jirtaa loo helo waxaa loo baahan yahay buu yidhi in galaangalka iyo xiriirka siyaasadeed uu noqdo mid ku filan si loo xalliyo halka ay dhibaatadu ka soo burqanayso ma jiro maanta xaalad ay abid kaga baahi badan yihiin buu yidhi ama kaga baahi badnaayeen dalalka sudaanta koonfureed burundi iyo yemen midda ay hadda ku jiraan waana in wax laga qabtaa buu yidhi si aysan dhibaatadaasi ugu faafin meelo kale xaaladaha afrika aasiya iyo bariga dhexe ka jira ayaa si isku mida waxa ka dhasha kumanaan muhaajiriina oo nolol ka wada raadinaya yurub iyagoon u aabayeelin sida ay ku gaari karaan iyo halista ku xeeran midna colaadaha aan weli xalka loo helin ee soomaaliya iyo bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa saameyn xun ku yeeshay dalalka waddamadaasi deriska la ah saameyntaasi waxaa ka mid ah weerarada ay ururka al-shabaab ku hayaan dalka kenya iyo qaxootiga ka soo qulqulaya kongo haddaba in laga jawaabo dhammaan xaaladaha bani'aadnimo ee gobolka ka jira ayaa u baahan lacag fara badan waxaana jira baratan xooggan oo ka dhexeeya dalalka ay colaadaha iyo dhibaatooyinka ka jiraan iyo hayadaha ka shaqeeya manifil waxa uu leeyahay dalabaadka gargaarka ee waddamada siiriya dhulgariirkii ku dhuftay nebaal iyo colaadda sudaanta koonfureed ayaa ugu badan taasoo indhaha ka jeedinaysa xasaradaha cusub sida dalka burundi oo kale waxa uu leeyahay in laga jawaabo mushkiladaha bani'aadnimo oo keliya ma aha xalka halka uu ku jiro waxaase loo baahan yahay xal siyaasadeed oo dameeya halka dabka uu ka soo ololayo watay dhegeystayaal warbixintaasina waxay ahayd tii ay soo saartay hay-adda qaramada midoobey ee oja ee ku saabsanayd saadaalan qurxoonin oo ka bixisay xaaladda dalal ku yaala geeska afrika waxaa soo jeedinayay maxamed colaad xasan
waa hagaag haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dhegaystayaal waxaannu gallay tobankii dhexe ee bisha ramadaan waxaana culimmada islaamku ay ka digeen in qofka muslimkii ay ku yimaadaan caajis iyo wax la mid a oo ay yaraato xamaasaddii uu qofku u hayay cibaadada iyo sunnaha sida uu inoo faahfaahinayo sheekh axmed sheekh cumar sheekh axmed taajir imaamka masjidka ummatul islaam ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka arrintaasi waa arrin waaqica aynu dareemayno way jirtaa mar kastaba bisha ramadaan guud ahaan dadka muslimiintu waxay baadigoodayaan oo ay raadinayaan cibaadaadka faraha badan bishaas waa bisha ramadaanka soonka waa waxyaabaha fadliga badan buu kamid yahay waa bisha qur-aanka aada iyo aada loo aqriyo waa bisha salaad aan salaadaha kale kamid ahayn oo taraawixa la tukadaa qaybta dambena tahaajudka waa bisha lacag fara badan la bixiyo marka xamaasada isagaa oo bishu markay bilato muslimiinta ka buuxda waa xamaasa fadhiro ilaahay nagu abuuray khayrka la raadin baana keenaya laakiin way jirtaa waa runtaa in dadka muslimiintu toddobaadka hore marku dhammaado dhexda la galo inay waxoogaa shiiqaan ama hoos xamaasada u dhacdo arrinka isaga waxaan dhihi lahaa oo aan ku daaweyn lahayn waxaan leenahay walalkii walaashay tobanka hore iyo tobanka dhexe iyo tobanka dambe rabbi baa iskale rabbiga tobanka hore ee xamaasada leh unbaa tobanka dhexena rabbi u ah iyo tobanka u dambaysa rabbiga aynu tobanka hore u tukan haynay oynu masaajida usoo camiraynay oynu isaga dembi dhaaf ka rabanay unbaa tobanka dhexen oo rabbi ah marka waxaan dhihi lahaa dadkaas oo kale inaan xusuusiya anoo nafteeda ka bilaabaya allahu jala wacala wuxuu leeyahay wuxuu tilmaamayaa qofku markuu camal bilaabo camal uu wado haddana camalkii uu joojiyo dhibaatadu leeyahay wala takunuu kalatii naqadat gazlaha min bacdi quwatin ankaafa waa gabadh waa qof camal samaynhaya kadibna camalkii dib u kala farfaraya sidoo kale allahu jala wacala wuxuu ku tilmaamay dadka cibaadaadka dhacada ka gaabinoo ka wahasanaya walaa takunuu walaa takunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fadaala calayhim alamadu faqasad quluubuhum wakatiiru minhum faasiquuna qof camal oo waday camalkii ka hakiyoo ka gaabiyey oo naqsi ama cajis uu ku dhacay canaan xoog badan bay aayaddaasi tilmaamaysaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam xadiidka ku yaala fi saxiix albukhaari iyo muslim cabdullaahi ibn camar ibn caas uu soo wariyey wuxuu leehayaa cabdullaahi cabdullaahiyow laa takun ha noqonin mithla fulan hebel oo kale waa tusaale cabdullaahi hebel oo kale ha noqonin kaana wuxuu ahaan jiray ninka isagii yaquumu leyla habeenkii salaatuleyl buu suubin jiray cibaado fara badan buu la iban jiray fataraka qiyaama alleyli kadibna qiyaamuleylkii waa ka tegay xadiiska waxaa laga fahmaya qof kastoo camal la yimaada camalka loo bahanaa ka tago camalkii dhaafa gaabisuu ku yimaado halkaas canaan baa ku jirta sida xadiidka aan ka dareemayno sidoo kale gabagabadii allahu rasuulkiisa allahu jala wacala rasuulkiisa wuxuu leeyahay axabu lacmaali ilaahay camal wuxuu ugu jecel yahay adwamuhaa camalka joogta loola yimaado wain qalla marka xadiidkaasoo bukhaari ku yaala wuxuu nabiga sala allahu caleyhi wasalam si qeexan u tilmaamayaa ilaahay camal la faloo lala yimaado wuxuu ugu jecel yahay camalka addoonku joogto uu ula yimaado haba yaraade marka waxaan dhihi lahaa walaalkii ama walaashay tobanka hore xamaasada iyo camalkii aynu bilownay camalkii joogto ha noqdo inkasta oo qofka muslimka ah looga baahan yahay inuu camal wanaagsan iyo cibaado suuban la yimaado sanadka oo dhan haddana bisha ramadaan ayaa muhiimad gaara u leh cibaadada qofka muslimka ah cibaadaadka in bishan si gooni loogu camiro waxaa kamida kow waa bishii horta soonka bilaha kale lama sooma soon waajiba inuu qofka muslimku awoodi karaa oo shuruudihii laga helay wujuubu siyaam inuu bisha ramadaan soonkeeda ku dadaalo oo soonka ilaashado isagoo nadiif oo soomo waxyaabaha dhaawacaya ama awjabiyana uu ka fogaado waa kow laba bishani waa bishii qur-aanka maadaama bishii qur-aanku soo dega uu yahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu in bishan qur-aanka akhriskeeda la badiyo daraaddeed baa nabiga sala allahu calayhi wasalama jibriil bisha ramadaan habeen walba uu u iman jiray habeen walba qur-aanku la dareerin jiray ama la akhri jiray marka bishan si gooni qur-aanka akhriskiisa loo badiyaa inkastoo beelaha kale loo baahan yahay laakiin bishan waa lasii jibaaraa waa lasii jibaaraa qofku inuu dhowr jeer dhameeyo ama ka badan ayuu isku dayaa waxaa kaloo kamid a camaasha bishan sida gooni in loola yimaado la isfarayo salaad ka baxsan salaadihii waajibkahaa salaad taraawixa loo yaqaano oo beelaha kale ayna qabin iyo salaad la yaqaano tahajud oo tobanka dambe la suubinayo waa salaad ka baxsan salaadihii kale oo si gooni bisha ramadaan loola yimaado qur-aan baa dhex socda waxaa kaloo kamid a cibaadaadka si gooni laysu faray in loola yimaado waa bishii deeqsinimada iyo sadaqada iyo gacan furnaanta lagu talagalay qofku ilaahay xoolo siiyey in xoolihiisa uuna ka bakayline meelaha baahidu ka jirto qaraabadaada iyo ehelkaaga iyo xigtadaada gaaraan africa iyo soomaaliya meelaha ka jirta baahida iyo macaluusha iyo xeryaha qaxoosida in gacan furan la bixiyo oo xoolaha ilaahay darti loo bixiyo arrimahaasaa ka mid ah xuseen arrimaha bisha ramadaanka si gooni in loola yimaado laysfarayo
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambena waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliyo
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo nala socodsiinaya barnaamijka umuuraha islaamka haatana dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan mid ka mid a qaadsiidooyinka ah ramadaanka
baxsan ee banaxariista jannaha ka waraabiye faynuustii fanka faadumo qaasin hilowleh intaasi ayay idaacaddeenii ku dhan tahay codkaasi faadumo qaasin ayaana idinkaga tegaynaa waa cabdiraxmaan xuseen furre anigoo maxamed cala xasana inta aan galabta afarta marka saacadda afrikada bari ay tahay aan hawada ku kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.